anidiye arki mayside kasonidi ambatiyo amikaydi arki mayside ammaantaydi hora iyo ololahayge arki mayside intaan oranjiriyo erayaday ogaalka lumisa iyo ilaalintayde arkimaysid ogaalka lumisa iyo ilaalintayde mana arkaysid oo arkaysid ma arkaysid oo arkaysid xiiskii oo fijiray amarada admiga hayste ku ilaawa iyo awoodaha jacayl inaanahay agaasi qoora haqaati adiga iigu filan waanad waanad waad ogsoon tahay intaad wariiday admiga hayste ku ilaawa iyo awoodaha jacayl inaanahay haqaati adiga iigu filan waanad waanad waad ogsoon tahay arki maysid iftiinkii jacaylkiiyo ilayskaygi arki maysid ubaxan sida jiriyo udugyadiisiiye arki maysid maankii alwa jiray ilintarkaygiye arki maysid indihii kugu farxa iyo eegmadaydiiye arki maysid indihii kugu farxa iyo eegmaday raajadii awdantiyo abshirtaydiraajadii awdantiyo abshirtaydii hada arkaysid arkaysid waar arkaysid ayaami dalbadiyo udubdhigay intaad wariiday admiga hayste ku ilaawa iyo awoodaha jacayl inaanahay agaasikooda haqaati adiga iigu filan waanad waanad waad ogsoon tahay intaad wariiday admiga hayste ku ilaawa iyo awoodaha jacayl inaanahay agaasikooda haqaati adiga iigu filan waanad waanad waad ogsoon tahay haqaati adiga iigu filan waanad waanad waad ogsoon tahay
waa tahay intaas haddaan kaga soo noqonno heestii barnaamijka daafurka u aheyd mar kale galab wacan oo wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa la yaabka dunidu halkan si toosa in kala socodsiinayso anigoo ah saabriin xasan maxamed saabriin sagal barnaamijka galabta waxaa marti inoogu ah anise cali xuseen anise wadani dhanka farsamada waxaa inoo jooga liibaan yare ee galabta anis haddaa kusoo dhaweey soo dhawow waa galabtii koowaad ee layaabka dunida hor fadhido haddana qodobada layaabka adiga lagaa sugayo layaabka dhegeystayaasha iyo anigu waxaan ka sugaynaa galabta aniso sidoo kaleeto dhegeystayaashu waxay naga dhegeysanayaan aaladda sideed sideed dhibic shan cadaadiya nawaaxigeeda halka dhegeystayaasha dhuusamareeb iyo nawaaxigeedana ay naga dhegeysanayaan sideed sideed dhibic sira megahartis iyo weliba aaladda tabinta tooska ee life streamka soo dhawow aniso galabta qodobada ay noo haysid wixii kula layaabka badnaa wax badan galabta war waa isla falanqey doonaa
horta waad mahadsantahay insaabriine oo markii ugu horreeda u malaha galabta aan la yaab soo fadhiisto la yaab markaan maqlo anaa isla yaabo
layaab ka samaysan miya waxaad iskala yaabaysaa balse galabta saabriine waxyaabo badan galabta barnaamijka waan kusoo qaadan doonaayo bal dhegeystayaasha bal qof dhana weyn oo yimid waxaa maqli jiray waxay suutaa maamaha kaloo jirtana waxay ahayd nin weyn tag lama yiraago wuxuu ku tagaa latisa marka galabta adiga maadaama aa igu soo adkayday bal erayo la waan iskakan soo qaban doonaa waxay ahaadaan baha ahaadaan
anise waad mahadsan tahay mahmaahna waad soo qaadatay waxaan filayaa inay dhegeystayaasha dhow kula falanqeyn doonaan ma waxaad ka wadaa waanan soo noqon doonin waxaad ka wadaa wax adag baan wadaa nin weyn ma tag lama yiraa wuxuu ku tago la tusaa waxaa filayaa inay dhegeystayaashii aniguba aan wax badan kula falanqey doono isla joogi doono galabtay waqtiga aad noo soo hurtay sidoo kale dhegeystayaasha waxay si toosa nooga soo wici karaan lambarka fariis yahay eber afar fura afar eber shan labaatan iyo lix siddeetan iyo saddex mar kale haddaan dhegeystayaasha ugu celiyo waa lambar fariis yahay afar eber shan labaatan iyo lix siddeetan iyo saddex fura afar eber shan labaatan iyo lix siddeetan iyo saddex
hees nagu cusbeybtaa cilmi loogu magacdabo egeedii abwaankii walaa maxamed xasan dheglas lacankii cabdiwahaab oo faara bisigii macalin wiilkiis qaras maxamed karaama karaama studio london iyo naanada codka macaanta biifiska tanku maha ceebiyo colaad iyo dhibaate lugneed beeree waxaa lagu canqan caruuraha koraayo waxaa lagu cusbeeyaa afka cayn wareego cayduna tacaagen
xiddigiyo cimilada cadooyada anadiyo xiddigiyo cimilada cadooyada irtaarka joogayo halkaan ku kaagaya adigoo ku caadaqan cara edeedka hadalkee ama itaarka joogayo halkaan ku kaagaya adigoo ku caadaqan cara edeedka hadalkee ama caamikala harin isaga cumaamadan culunka duwayno isaga cumaa
حقوحك أكون قرن أكون قرن عدوي
waa tahay haddaan kusii dhi- soconno barnaamijkeena een, anise soo dhow qodobada galabta inoo haysay wadamada waxaa la yidhi adduunka meelaysa ka tegin anise waa yari waxaa la yidhi waxaa dhan ay la gaabata Waa- waa socodka adduunka dunida si u socotay marka waxaa la yaabka dunida waxyaabihii kula la yaabka badnaa maraad ee, ee, indiya tagtay maraad tagtay wadamadaas kaleeto reer galbeedka wadamo badanaad tagtay oo la tiri karin marka soo dhawow waxyaabihii kugu la yaabka badnaa iyo waxaad la yaabi noo haysa galabta soo dhawow
والله قلبت إن صابرين horta waa mahadsantahay oo galabta waxaa moodaa inaa iga Een, saabiriin horta waa mahadsanta galabta waxaa moodaa been badan inaa iga abuurato tiri anise wadamo badan ay soo marta anigu koley tacdaada maan dhaafine malaha galabta adiga xoogaa waad ii jirtaa maleyna adiga saabirina soo carada soo tiridaa maqli jira waa tahay een, saabirina qodobada galabta dhegeystayaasha aan u hayna waxaa ka mid ah hodheel waxaa dhaa adeegiisu bilaa lacag uga dhigaalay dadka burbuuran haddaad buuran tahay malaha hoteelkaas iska cadal bilaa lacag waasa usii caysh inaa iskuu saartaa markaas si aan bila lacag wax ugu helo caatadaada ay dhibto aniga waxaan ku dhihi lahaa hoteelkaas iska xaadir Ee, waa tahay een saabirine qodobada kale u hayna galabta waxaa ka mid a afartan jir afartan caruuraa dhashay waa hadda afartan jir afartan iyo afar caruur hayna dhashay bal da-deeda afar sano carruur ay dheertaa
da-deeda dhanba waxayba dheertaaba afar afar sano waa sheekada igula yaabka badneed een sheekada kaloo igula yaabka badneed saabirine anigu aan maqlan waxay ahayd een haweeney tiri ku u dhalatay dalka hindiya oo tiri een ii sheeg een ninkayga een m- hala iga furo dabcan inta maxkamadda sii istaagtoo la yiri markii la yiri maxaa lagaaga furaa tiri een jacaylku iga badiyey
Ee, ninkayga ha layga furo sababtuna waxaa layidhi maxaa lagaaga furaa markii la sababta la weydiiyey waxay tiri ee, jacaylku iga badiyey Ee, hadda soomaalida jacaylka way raadiyaan laakiin meeshan jacaylaa la isku furaa waxa loo yaray hadar kadib
een saafirino qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan dhegeystayaashu waxay ku dhegeysan doonaan barnaamijka qeybaha dambe ee barnaamijka ee waa tahay bal haddii dhanka intaan dhegeystayaasha aan gudgelin aan farsamayaqaanka aan bal dhankiisa aadno ee waa taas saabirine farsamayaqaanka iyo ayaa farta taagaya bal farsamayaqaanka ayaan ka soo laabanayna intaan qodobada iyo dhegeystayaashaba aan u gudagelin
dhibaatada darinto anaa dhinacaaga taagan haddaad iga yaraa dhaqaaqdo anaa kugu soo dhowaada dhibaatada darinto anaa dhinacaaga taagan haddaad iga yaraa dhaqaaqdo anaa kugu soo dhowaada darartaadiga cadhooto anaa dhuuniga ka sooma habeenkaadiga dhuyaasho anaa dhafra oon kol sixan darartaadiga cadhooto anaa dhuuniga ka sooma habeenkaadiga dhuyaasho anaa dhafra oon kol sixan qofkii dusha ka dhaliila anaa jara oo ka dharta qofkii necab dheligaaga anaa jecel oo ku dhata Waa tahay.
Qofkii dusha- intaas haddaan kaga soo noqono heestaas ee, oon ku gudagalno dhankaas iyo dhegeystayaasha inagoo qodobada iyo faahfaahintooda iyo weliba ay- een, anise waxay galabta inoo hayso u wada fadhino inagii dhegeystayaasha dhegeystaha qadka ku jira haddaan soo dhaweeyo waa tahay dhegeystayaashaas waan isku soo noqon doonaa dhegeystahaas qadka taleefanka ayaa ka go-ay haddaan qodobka koowaad iyo aan iso aado aniso soo dhawow
een saabirina horta waad mahadsan tahay aniga horta qisadii igu qosolka badneed een galabta haddii aan dhegeystayaasha usoo qabtay igulana yaabka badneed waxay ahayd een maalin kahor een sheeko gaalkacyo ka dhacday een waxay ahayd een, horta tuugada dhibkii ka bateen sabrina markii la dhaho tuug wax ka dhib badan lama arko meel xunoo aqarka ku dhimaa waxaa la dhahay een, nin tuugaa soo tegay een, taleefon ayadoo subaxii laba saaca murto macnaha markii dadka kale aad adeegayeen oo kale buu taleefon waxaa la dhahay islaan jaf ka siista kaaga daranka in adeegiisa waa kuusii taagan yahaa meesha taleefon kale saabirinoo kaleo meesha iska dolofle taleefon in laga qaataa loo taagaya misena jag misena asagayaa la raadaa jaa waanin taaganya waaba kuu taaganya meesha si dhex suraalkii meeshaan kuusii suran yahaba taleefonkiina jag waaba la haystaaba een kadib waxaa la dhahay een ciidankii markii meeshii waa la qeyriyay islaantiisii waxaa lagu qeyriyay dhahday ciidankii soo dadka isku soo baxeen ciidana meesha ka dhow waxaa la yidhi waxaa la raasi tuugii markii la dhaha kaaga daranka waaba lasii fagto macnaa asagaa isku sii caddaa weligay tuugaas tuugiga xun ma arkin oo haddana markii lasoo qabto wuxuu ku indha adagii taleefonka isagoo haystuu dhahaa taleefon ma qaadan haddana indha adeg saabirin muka keenaa islaaniga ninkaas
aniga igu soo wada jarta wallaahi weligay qof xabad xanjaa xataa ma aadan anis laakiin tuugkaas wallaahi waa iga indha adag yahay saabirin haddaa galabta su-aal ku weydiiyo adigu weliga horta horta sheeka tuugan galabta kuga bilaaba barnaamijka eh, inkastoo ay soo socdeen barnaamijka waxyaabihii ugu shactirada badnaa adigu weliga hal xabana xanja allah ka dhigay jagma siido horta niyo intaana intaana dhalan ka hor ma aragta aan waxaan xaday hal computer hadda waa intaanan dhalan ka hor intaanan dhalan ka hor aan hal computer xado saabirina walaahi galabta qosolka iga dhameed waxaa tiri intaana dhalan ka hor macnaha caloosha hooyada dhexdeeda maa dadka ku xaysi jirtay tuugnimo waxaad waa dhaafayna dhihi kana saabirina dhegeystaha qad ku jira bal haddii ay soo dhaweyso dhankiisa aad jilocdo inagoo la yaabkan galabta kusii socon doona
dhegeystaha qadka taleefonka ku jira haddaan soo dhaweeyo halow halow magaca halka naga soo wacayso dhegeystaha xiga ee qadka taleefonka ku jira dhegeystahaas qadka taleefonka ayaa ka go-ay dhegeystaha xiga ee qadka taleefonka ku jira haddaan soo dhaweeyo halo halow halo dhegeyste halo dhegeyste magaca halka naga soo wacayso waaleykum salaam magaca halka naga soo wacayso sawda barnaamijka aad la socotaa ee soo dhawow galab waxaana wanaagsan ayaan hawda kaale nahay ee qodobada galabtaan ku soo qaadanay maxaa kuula la yaab badnaa maxaa tan la yaab inoo haysaa
والله waxaa ila yaab badnaa islaantan afartanka jirto afartanka carruur dhashay afartan sano bay jirtaa afartan iyo afar cunugna way dhashay
iyo abaay afartan sano bay jirtaa afartan iyo afar cunugna way dhashay taa waa kuula la yaab badneed soo maan
haa taasa ila yaab badnaa nagrabta la yaab yaa yaabaay mhm
walaashay waxaa ila yaab badneed qasaday ka dhacday dalkayo oo haweenidii ninka ka dhigtay
deeqaa kuula yaab la badneed
aad walaashay saabiri cabsi wataa ee
waxaa cabsi heestii waxaa codsanaa galmudug beenigii u dhalay waad mahadsan tahay waynu kuu soo dayn doonaa waqtigu hadduu inoo saamaxa galab waxaana wanaagsanna hawada ayaan kaa leenahay ee anise waxaa la dhihi karaa galabta heestaasna la yaabkay ka mid tahay waxaan arkaya adoo dhegta usii taagaya halna ka fahmin dhegeystayaasha qodobka taleefanada ku jira haddaan toos ugu sii socdo halo halo magaca halkaa naga soo wacayso halo dhegeyste wacaleykum salaam magaca halkaa naga soo wacayso magaca mar kale inoogu celi
cabdinuuf cabdinuuro barnaamijkaad la socotaa
haa soo dhawow qodobada galabtaan ku soo qaadanay maxaa kula la yaab badnaa maxaase la yaab inoo haysaa
adugu waxaa yaabeen adinka
maxaad inoo haysaa ee waa tahay dhegeystahaas waan ismaqli weynay dhegeystaha xiga ee qadka taleefonka ku jira haddaan kusii socdo halo halo magaca halka naga soo wacayso waliba barnaamijkaad la socotaa
walaashay aad iyo aad waa la soo walaashay ee soo dhawow qodobada galabtaan kusoo qaadanay maxaa kula la yaab badnaa
walaashay waa mahadsan tahay walaashay waxaa ila yaabaneed haweeney af- af- afartan jirka walaashay la- afartan iyo afartan ma dhashay ila yaabaneed walaashay intaas baa kula la yaab badneed taasi waa hawsha ay wataa mhm
taasi waxaan xusanaya heestii ka baxay hawshan inay beertaan ka baxay mar kale ku celi
walaasi waxaan xusanaya hees- heestii ka baxay hawshii ka baxay inay beertaan ka baxay waad mahadsan tahay waynu kuu soo day doonaa waqtigu haddii inoo saamaxo sida quruxda badan ee barnaamijka kaga qayb qaadanaysana waan kaaga mahad celinayaa sanaayarta joogdheera qurux badnaa qofta qalbiyaan anaa ku heestee ka wareejiya Ay, ay, ay, ay, madina. Kun kuulamina madina. Kuwa kale kuligood ma burina. Anigii adiga madina.
jajilcana jalaatamiya jalaq sanaayarta joogdheera qurux badnaa qofta qalbiyaan anaa ku heestee ka wareejiya
waa tahay markana haddaan aadno dhankaas iyo aniso aniso soo dhawow
waa tahay saabrine waa mahadsan tahay galabta la yaabkuma yaro marba haddii saabrine anigu meesha aan soo fadhino annagaaba dadkuna la yaabi doona la yaaba annaga dadka ugu filanoo saabrine haddii aan kuu sii socno qodobada la yaabka galabta
afartan jir iyo waxbaa galabta wada aniso afartan jirka waxbaa ka sabrina ma dhibka jira meelahan dhawaa laga helayno waxaa meelahaas fogba waa nagu fogeeyeen een sabrina dhacdada kale igu qosolka badneed waxay ahayd een haweeney een u dhalatay dalka hindiisa hore kuuga soo sheegay waxaa la dhahay ay maxkamadda iska xadirsay tiraaliin ha laiga furo dabcaninkeyga marka sababaha jira in sababihii lagu weydiiyo aa iskaga furaysay een abaaheley waxayba sabab kaaga dhigtaba ninkeyga jacaylku iga badiyay malaha meeshii ay dadku jacayl u ordi jirin ayada jacaylka laga badiyo waa diiday een gabadhaas waxay tiri een waxaa lagu xaliyay gabadha waxay dhahday een ninka jacaylka uga badiyo markuu waxay tiri uu baxo kale hadiyadu ii keenaa markuu soo laabaayo wuxuu ii keenaa hadduu irdas ka baxo ma asagoo wax la-aan s- wax lee soo wadahay tiri maalin kasta darxiis hor allah marka anu jacaylkiisa kama bixi karay tiri ha laga furo marka saabirina aniga sheekadaas kalena waa igula yaabadneed
marka waxaad leedahay anise galabtay ee, mar oo hotel lacag la-aan la isaga dhiga haddaad cayishid iyo mar haddii jacaylka lagaa badiyo la isfurayo iyo adigaasoo dhanba iyo mar qof afartan iyo afartan sano jiro afartan iyo afar cunug dhalay oo da-diisii afar sano ay dheer tahay ee, anise sheekadaasna haddaad noosii faahfaahisid een, afartan jir afartan iyo afar cunug dhalay
een sabrine een sheekadani waxay ahayd een waxaa la dhahaa haweeney aada u yar oo aan weli gaarin heerka lagu daqoobaaliya ayaa noqotay hooyadii ugu caruurta badan qaaradda afrika iyo dunida oo dhan ale kadib markii haweeneydan iyadoo afar afar jira een afartan jir ay da-deedu tahay ay noqotay le haweeneydii afartan iyo afar caruuraa dhashay een waxaa li hooyadan u dhalatay dalka uganda laguna magacaabaa layidhi mariam nisambi waxay ilmaheeda ugu horreyda dhashaa iyadoo iyo saddex iyo toban jira da-deeda markaas ay ahayd een waxaa li waxaa li caruurta intooda badan ay yihiin aa layiri mataano saddex saddex iyo afar ee laba laba isugu jira li wiil iyo gabar dabcan waxayna sidaa ku noqotaa layiri qofkii ugu horreeya ama haweeneyda ugu horreyda oo dhasha een afartan iyo afar cununa dunida oo dhan aa layiri oo qaaradda afrikana kasoo jeeda uganda u dhalatay marka sheekadaas een sheekada ugu yaabka badneed ahayd
Ee, waad mahadsantahay anisoy sida quruxda badan ee barnaamijka u dahadihineysana waan kaaga mahad celinayaa dhankaas iyo haddaan aada dhegeystayaasha dadka teleefanada ku jira innagoo aynu fooda inagu soo hayso markaan isla aadi lahayn dhextaalka barnaamijka sidoo kale codsayaasha dhegeystayaasha farsamayaqaanka ayaa gacanta taagaya balse dhegeystayaasha qadadka teleefanada ku jira ayaan ka hormari doonaa dhegeystaha qadka teleefonka ku jira haddaan soo dhaweeyo halo halo halo dhegeyste halo wacalaikum salaam magaci halkaa naga soo wacayso dhegeystahaas qadka taleefonka ayaa ka go-ay waynu ka xunnahay waxaan leenahay soo noqodo nabada dhankaas iyo farsamo yaqaanka haddaan aadno aniso
een waa tahay saabrinay markaana dhanka iyo farsamayaqaanka haddii aan isla soo aadno een farsamayaqaanka ayaa farta taagay dhextaarka barnaamijkana waynu isla soo gaarnay een markaan galabta saabrin waxaa moodaaba heesaa adugu inaad noo soo xushay een galabta heesta een kingi soole iyo nina baby ay ay ku luuqayaan oo le ay ay ma dheelnaa waa markii ugu horreysa galabta aan maqlo nina baby malaha magaca ma lala soo lumo aniso farsamo yaqaanka u daynaynaa waxaa leeyahay aniga qey- xulidayda qeybaha dambey noqon doontaa markaan soo xulana waxay tiraahdaa igu cimaamad adiga dhegeystayaashu markaasaa war ka keeni doontaan aa dhihi doontaan waxa ay saabiriin soo xushay waa la dhegeysan karaa mise ma la dhegeysan karo intaana farsamo yaqaan heesta dhextaalka isla aadin aynu wax yar ku wada nasanno
NND waatan kale arag KZ korkaaga ka filo
Amina, it touch me there. You see you miss me, it touch me there. I mean your love, it touch me there. Yeah, yeah, it is all.
Come in love, touch me there See I miss you, touch me there I'm in love, touch me there Yeah, yeah, Nina babe I, I, I, I, Manila. Kung kulam ina Manila. Huwag ka rin puligod maburina. Anigi, adiga Manila.
Joji lacana, talaata miya Jalaq sana yarta joog dheera Qurux badnaa qofta qali weeyaan Anaa ku heeste ka wareejiya I, I, I, I, Manila. Kung kulam ina Manila. Huwag ka rin puligod maburina. Anigi, adiga Manila.
Joji lacana, talaata miya Jalaq sana yarta joog dheera Qurux badnaa qofta qali weeyaan Anaa ku heeste ka wareejiya Kiss me, kiss me, baby, love me, love me, love me, baby, kiss me, kiss me, kiss me, baby, love me, love me, kiss me, kinky sola.
Kiss me, kiss me, baby Nina, Nina, Nina, baby kiss me. Kiss me, kiss me, baby Nina, Nina, kiss me, love me, kiss me. Ala baby ah, ah ah, inta tawa ah. Ah ah, ala berka ah.
Een, galabta saabriine waaba yaabanoo aniga kiss me baby kingi soola waxbaa maqlaya ay ay ma dheelnaa heerkaas baa galabta waa ka korta mar hadiiba marba haddii een, saabri inkastoon anugu ay ay aan weligay dheelino si loo dheela aan aqoono dhagax madaxa iskaga dhufa haddii dheelin la dhaho Een, galabta waaba yaabanhaa niini baby haddaan aqoon lahaa xataa bal anigu maba dheelina iska daa galabta laakiin waxaa maqlaa ay ay ma dheelinaa kismi kismi ginkii soola sabrin galabta ma adiga maa waxaan ka tiriyay galabta aniga saan u dhagaysanayay halkii daqiiqa heesta ku jirta jaawaaba la xifdiyo macnaha galabta adiga baa ka dambeeyaan filaa mise farsameqaanka galabta yaan uga dacwoonaa waxaas
wixii dacwo waxaa ka dhigaynaa gadaal dhegeystayaashoo daysan dacwo ka keenin inuu iska daynaynaa farsamo yaqaanka way mogtaa marmar way jirtaa layaabka layaabkay ka mid taha Ee, markan haddaan aadno dhankaas iyo dhextaalka barnaamijka dhextaalka waan isku soo noqon doonaa
Marmahan ansada awgeed mar waxaan inaadaa qoral weeye maqnaante samirun micinso samirun micinso samirun micinso qoral weeye maqnaante mar waxaan inaadaa qoral weeye maqnaante samirun micinso samirun micinso qoral weeye maqnaante samirun micinso Mirkaygiiyo kuwaawey, oo kuwaawey, waxaad sheego oo kuwaawey, hey, kuwaawey, aan maran ane kuwaawey, oo kuwaawey, kuwaawey, maanu kuwaawey, ah, kuwaawey, kuwaawey, babe, kuwaawey. Ooh, la, la, la, la.
waa tahada halkaas ayna kaga soo laabnay nimca daymon iyo heestii ku-aawe een saabirina galabta adigu heestaas maxaad ka fahamtay ku-aawe ku-aawe miirkaygiiyo ku-aawe ay tiri mar waxaan iraahdaa ma halkaad ku kulanteen ayuu maanta joogaa saabirin galabta heesta adi mayso maasha allah ilaahay kuu siyaadiyo adaaba xoogaa ka akhriyay anise galabta waa kugu cimaamadaan ku idhi heestaa heestaas ma aragta intii la waday intay socotay stuudiyaha ka dareed marna adiga ku fiirinaya marna naagta afkeeda hal wax waan ka fahmi waay way ugu wada waa midaan waxba ka garan Ee, saabirine bigbar wuxuu yidhi cumaamadda ku tuura galabta cimaamada maad iigu tuurtay ee waata saabirine haddii markaas dhankaas qodobada aan kuu sii socono waxaa layidhi qofkii koowaad ee xawaara guuxa ka sarreeyaa layidhi ama ka dheeree kaga soo booda hawada sare waa qodobka galabta ee, macnaha aniga igu- yaabba galabta qodobada la yaabka galabta aan kusoo qaadina maba kala sa- yarba waxaa dhahay ha- saabirina ninkan waxaa layihi ninkan u dhashaadhay dalka australia ayaa ka yaabiyey dunida oo dhan maa- maalin ma ka horaaday kadib markii uu meel ka baxsan gebilka ama oogada dhulka ama gaadhsiisan goobta loo yaqaano sbacegadi kaga soo booday isaga oo ku socda xawaaro ka dheeraynaya guuxiisa ninkan oo lagu magacaabo fere ferig babanga da-diisuna tahay lidhi saddex iyo afartan jir waxa uu sii raacay markii hore buufinta ama baylotka baasha loo yaqaano kuna shaqaysa geeska heliumka loo yaqaano ayaa lidhi taas oo uu kaga baxay gibilka sare ama oogada dhulka kadibna uu xor isagoo ah ama aan wax ceeji- een, xejinaya aysa jirin uu iskaga soo tuuray hawada halkaasi markii uu gaadhaalay hawada sare ayuu ninkan iskaga soo turaalay macnaha dabcan saabirina ninkan waxaa la markii uu hawada sare galay een, uu tegay kadibba dabcan wax celiya maba usu baahna xataa ma cabsan sidaadoo kale horaa laska soo tuura ee waa taas saabirina qodobkaas intaas ku eg haddii aad dhegeystaa qad ku jira bar soo dhaweyso
ee waad mahadsantahay dhegeystaha koowaad ee qadka ku jira haddaan soo dhaweeye dhegeyste waxaan halo halow dhegeysta magacii halkaa naga soo wacayso cabdinuure barnaamijka waad la socotaa soo dhawow mhm heestii waad mahadsantahay waynu kuu soo dayn doonaa haddii waqtigu inoo saamaxo sida quruxda badan ee barnaamijka kaga qayb qaadanaysana waan kaaga mahad celinaynaa dhegeystayaasha xiga ee qadka taleefonka ku jira waa tahay dhegeystahaasna qadka taleefonka ayaa ka go-ay een, anise galabta la yaabku galabta adiga agtaada iska yaalyaalaa mar baadna tiraahdeed nin baa isi soo daynaya iyo maraad tiraahdeed eh, tuug alaabtii sitaa inkire isagoo alaabtii lagu haya iyo mar afartan jir afartan iyo afar cunug keen aad keentay iyo waxbaa galabta maqmaqlayna aniga dhegeystayaashuba saa'id ayaan u anfariirsannahay bal haddaan kusii socdo dhegeystaha qadka taleefonka ku jira halo halow magacii halka naga soo wacayso
Waalaikum salaam.
Eh, magacii halka naga soo wacayso dhegeyste
Waxaan jooga xaafadda Bukiin.
Eh, soo dhawow
Waa dhow.
qodobada galabtaan kusoo qaadanay maxaa kula la yaabadnaa maxaadse la yaab inoo haysaa
Waa igula yaabana islaamta een, afartanka jirto afar iyo afartanka dhexda caruur.
baa kula la yaabadneed
Afka wada.
mhm
Heestii ayaa imadeena. taata heestii
ay ay ma dheelina
waynu kusoo dayi doonaa haddii waqtigu inoo saamaco sida quruxda badan ee barnaamijka kaga qayb qaadatana waan kaaga mahad celinaynaa markana haddaan aadno dhankaas iyo fartamo farsamo yaqaanka ayaa gacanta taagaya
waataa daalkaas ayna kaga suu laabanay heystii naftaydu naf bay rabtaa naftuna qof kaley rabtaa iyo farxiifiska een dhegeystaa qad ku jira dee soo dhawe hala haloo dhegeyste een soo dhow magacaaga halkada naga soo ceyso een soo dhow hadad barnaamijka la socoteen galabta maxaa kugula yaab badnaa waa tahay maxaa adigu la yaab galabta noo haysaa waa tahay soo dhow waa tad waqtiguna saamaxa weynu ku ciyaari doonaa galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawada inka leenahay qaybihii dambe dhexe barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa layaabka dunida ayaa la socotaan raadhiyo cadaadana waad naga dhegaysanaysaan cadaada iyo deegaanada ku dhadhow sideed iyo sideed dhibic shan mega artis halka dhow samareeb iyo deegaanada ku dhadhowna aad nagala dhegaysataan mawjada sideed iyo sideed dhibic siro caalamkao dhanna aad nagala jaan qaadaan aalada lefstrinka dhegeystaha qad ku jiray jaaniskiisa halaa loo dhegeystee halo asalaamu calaykum waynu ku hanaa dhegeystahaas waxaad moodaa inuu isku buuqsay markaana farsamayaqaanka ayaa gacanta taagaya hoysaha codsayaasha dhegeystayaasha iyo mid ka mid ah
ee waa tahay wayna ka raaligelinaynaa dhegeystayaasha codsaday oonu u dhammaystiri karin wakhtiga ayna hayo ogis dhegeystaha ugu dambeeya ee qadka telefoonka haddaan jaaniskiisa siiyo halo halow magacii halkaa naga soo wacayso waynu ku maqalnaa magacii halkaa naga soo wacayso ee soo dhawow haddaa barnaamijka la socotid waynu ka xunay dhegeystahaas barnaamijka lama socdo waxaanu ka codsanaynaa dhegeystayaasha markay qadka telefoonka soo gelayeen in barnaamijka aysan meel kale ku buuqin
geygaygu waxaan toho
waa tahay dhegeystaha qadka teleefonka ku jira halo halow magacii halka naga soo wacayso dhegeystahaasna qadka teleefonka ayaa ka go-ay guud ahaan waxaa intaas ku dhan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa la yaabka dunida halkan si toos ayan kala socodsiinaysay anigoo ah saabiriin xasan maxamed saabiriin sagal ay martida iigu ahayd anise cali xuseen anise wadani dhanka farsamadan oo ii joogay liibaan yare intaan ku kulmi doono barna- een, waxaan sidoo kale ka raaligelinayna dhegeystayaasha codsaday codsiyada aynu u tix- een, waqtiga ayna hayo awgood aanu usoo daynay sidoo kaleeta kuwa inoo soo wacahaya een idinka dhan waynan jecelnahay laakiin waqtiga ayayna kulaalaya intaan ku kulmi doono barnaamij barnaamijkan lacayna waxayna kaga tegaynaa heestii maxamed siciid b k ee aamina amiisha
aqda xishoodka aslubta addeeca dulqaadka iimaanka aadmigu kama sinna aqoonta akhlaaqda xishoodka asluubta addeeca dulqaadka iimaanka aadmigu kama sinna aqoonta
waqtiga ayayna kulaalaya intaan ku kulmi doono barnaamijkan halkan lacayna waxayna kaga tegaynaa heestii maxamed siciid b k ee aamina amiisha ilaa kugusaday amina ilaa kugusaday amisha arxanka dadnimiyo abuurtaada afkaygu ma koobo ammaantaada ilaa kugusaday aminaay ilaa kugusaday amiishaay indhaha keliga ku egta ilmana naxaariis la ooya agtooda ka muuqaamishaay amina amina amisha amina amina amisha indhaha keliga ku egta ilmana naxaariis la ooya agtooda ka muuqaamishaay amina amina amisha amina amina amisha ayaanka hubqaadka ilwaadka odhaahda runteeda abaarta oogaa todantayda astaysa ayaanka hubqaadka ilwaadka odhaahda runteeda abaarta oogaa todantayda astaysa udubka aqalkiyo dhigtiisa orida weligeed adkaysa ahow samirkana ogaata ahow samirkana ogaata udubka aqalkiyo dhigtiisa orida weligeed adkaysa ahow samirkana ogaata qow amishay ogaataa indhaha keliga ku egta ilmana naxariis lowya agtooda ka muuqaamishaay amina amina amisha amina amina amisha indhaha keliga ku egta ilmana naxariis lowya agtooda ka muuqaamishaay amina amina amisha amina amina amisha indhaha keliga ku egta ilmana naxariis looya